halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaly com habeen wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay waa sabdi toddoba iyo labaatanka bisha abril ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabey daanduray qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah daadad xooggan oo ku dhuftay waqooyiga bari ee kenya oo dad go'doomiyey
walaahi alxamdulilah waa cab meel unbaa iska fafadhinaa annagii ilmihii dhul baan iska jijiifnaa biyaan biyo biyaa meelaan ka marna aan la'na ilaa iyo hadda waan fadhinaa meelaan marnana waan la'na a carruurtii alaabtoodii gaariyahay la yaalaan meelaan marnana waan u la'na naankan aan iska jijiifnaa
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaanna dhegaystayaala jaamacadda jabuuti oo soo kordhisay xarun cilmi baariseed iyo shaybaar ee dhinaca injineeriyadda waxaad kaloo baqli doontaan caweyska washington iyo martida mikrofonka hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii xoogagga sida militariga u tababaran ee r s f ee suudan ayaa hariiriyey caasimadda keliya ee aysan ka qabsanin gobolka ay colaadu ragaadisay ee darfuur iyadoo ay isa soo tarayaan warbixinno naxdin leh oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareertay ee ka taagan halkaasi markii horena qarka u saarayd macluul qaramada midoobey ayaa ka digtay in weerar kasta oo lagu qaado magaalada elfashar uu cawaaqib xun uu ku yeelan doono boqolaal kun oo ruux oo rayad ah oo gabaad ka dhiganaya halkaasi waxaana ay ugu baaqday dhinacyada inay isxakameeyaan xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo walaac muujiyey kana muujiyey xaaladda gobolka darfuur ayaa bayaan uu soo saaro ku sheegay in ugu yaraan laba iyo toban ruux lagu dilay gudaha iyo hareeraha magaalada r s f ayaa sanadkii tegey waxa ay qabsatay afar magaalo oo kale oo ka tirsan gobolka darfuur waxaana lagu eedeeyey in halkaasi ay ka geysteen xasuuq ka dhanaa qowmiyadaha aan carabta ahayn ciidanka israa'iila ayaa dilay labo falastiiniyiin ah oo ay sheegeen in ay hubaysnaayeen kuwaasi oo rasaas ku soo furay gaari ay saaraayeen ciidanka uu marayay daanta galbeed ee la haysto ciidanka israa'iil ayaa soo bandhigay sawirka laba qorayo oo kuwa daraduuriga u dhaca kuwaasi oo ay ku sheegeen in dhowr nin oo hubaysan ay rasaas ku soo rideen askarta oo markaasi ku sugnaa fariisin u dhow magaalada jinin ee falastiiniyiinta ma jiro wax hadal ah oo kale oo ka soo baxay dhanka saraakiisha falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed halkaasi oo ay ku soo badanayeen rabshadaha xilli israa'iil ay cadaadis ku saartay dagaalka ka dhanka ah kooxda falastiiniyiinta ee xamaas ee khaza israa'iil ayaa weerarkeeda ku qaaday khaza kadib markii kooxda xamaas ay weerartay koonfurta israa'iil toddobadii bishii oktoobar halkaasi oo ay ku dishay kun iyo laba boqol oo qof laba boqol iyo konton iyo saddex kalena ay qafaashteen inka badan soddon iyo afar kun oo falastiiniyiin ah ayaa tan iyo markaasi ay israa'iil dishay iyado oo ay barakaceen dad badan wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee wafa ayaa sheegtay in saraakiisha ammaanka ah ay xaqiijiyeen labo dhimasho wasaaradda caafimaadka waxa ay sheegtay in labo kalena ay dhaawacmeen dalka philibiin ayaa maanta oo sabti ah waxaa u diiday sheegashada shiinaha ee ah in labada dal ay heshiis ka gaareen muranka sii xumaanaya ee badda koonfureed ee shiinaha sheegashadaasi oo philibiin ay ku tilmaamtay dacayadda afhayeen u hadlay safaaradda shiinaha ee manila ayaa sheegay siddeed iyo tobankii bishan in labada dal ay ku heshiiyeen horaantii sanadkan qaab cusub oo lagu maareynayo xiisada badeed ee u dhexaysa labada dal iyadoo aan faahfaahin intaasi dheera la bixin xogayaha difaaca ee philibiin gilberto todoro ayaa maanta oo sabti wuxuu sheegay in aysan ka warqabin sidoo kalena aanay qeyb ka ahayn heshiis lala galay shiinaha tan iyo markii uu madaxweyne fernando marcos junior uu xilka qabtay labadii kun iyo laba iyo labaatankii todoro ayaa bayaan uu soo saara ku sheegay in saraakiisha wasaaradda difaaca philibiin aynan la hadlin saraakiisha shiinaha tan iyo sannadkii hore wasiirka tamarta ee dalkaasi ukrein goloshenko ayaa sheegay in ruushku uu weeraray tasiilaadka tamarta ee saddex gobol ee ukrein ah maanta oo sabtiga iyadoo waxyeelo ay soo gaartay qalabka goloshenko ayaa waxa uu ku sheegay soona dhigay telegram in duqeynaha ruushka lala beegsaday gobolka dinobrobotrovisk ee bartamaha iyo gobolada galbeedka ee levif iyo ivano frankvas ee ukrain cadowgu waxa uu mar kaleeto si xoogan u duqeeyey qalabka tamarta ee ukrain ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay shirkadda gaarka loo leeyahay ee tamarta iyadoo sheegtay inay jiraan khasaaro dhimasho iyo dhaawaca tan iyo labaatankii maarch ciidamada ruushka ayaa waxay kor u qaadeen duqeynta qeybta tamarta ee ukrain iyagoo u beegsanaya saldhigyada laga dhaliyo iyo kaabayaasha kaleeto ee tamarta maalin kasta warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa washington waxaa kale xiran isu socodka guud ee gobolka waqooyi bare ee dalka kenya kadib markii uu soo fatahay webiga taana ee ugu weyn webiyada gobolkaasi dhex mara roobab mahigaan ah oo ka da-ayay buuraleyda bartamaha kenya ayaa dhaliyey fatahaadda sida la sheegay oo keentay in ka badan konton qofna ay ku dhintaan wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray
waxaa guud ahaan xirmay isku socodka guud ee gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya iyo qeybaha kala duwan ee dalkani kenya halka bunde isku xirtay gobolkanina waa haatani waa ay go'on tahay labada dhinacba waxaa haatan hareereynayo gawaarida ka timid qeybaha kala duwan ee gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya ee u socdaalayay gobolka xeebta iyo dalka intiisa kale ka waran halkan hadda waxaan arkayaa in gawaari fara badan ay daadsan yihiin caruurtaadii baa ku hoos taallo ka warran xaaladiina guud ahaan xaaladda annada aad bay u xun tahay dhanka iyo waxaan ka imaanay nairobi waxaan u soconnay aroos baan u soconnay meeshan baan ku hayaranna bannaankaan iska daadsanna marka arooska waa goormaa marka arooska waa axaddi
seewey marka waxaad maxaa idin xanibaya waxaan raxanibaya meesha lama mari karo boonto biyihiiya meeshan webigii baa biyo keenay meel la maraa lala'y bannaankaan ilmaha la fadhinaa markaas bannaankaasaan ilmaha iskala marka meeqa saac halka fadhidaan waxaan imaanay sideed saac habeenimo ilaa waktiganaan fadhinaa
habeenimada nairobi ka soo baxdeen habeenimada nairobi ka soo baxna haa waa tahay wax dhintay iyo waxaad ka war haysaan biyaha qaadeen maya maya biyaha unbaa un saa u socdaan un waxay qaadeen hadda maana maqlin dad badan ayaa halkani aan ku arkayaa intooda badan gawaari basaskii shirkadaha kala duwan ayaa ka mid a dadku waxay u badan yihiin haween iyo caruur intooda badan maalimaha axadda iyo sabtida doonaya in howlo kala duwan ay magaalada gaarisa ka soo samaystaan haatan dhanka aniga oon ku suganaya waa dhanka gobolka xeebta webiguna aad ayuu mataqaanaa inoo soo hayaa xilli walba xataa waana soo gaari karaa waa tahay walaal magacaaga aamino waa tahay aamino ka war xaaladiina sidee wey haata walaahi alxamdulilah waa cad meel unbaa iska fafadhinaa anagii ilmihii dhul baan iska jijiifnaa biyaan biyo biyaa meelaan ka marna aan la'na wakaa marka maanta galabtii halkan timaadeen haa galabtii waa imaanay kow iyo tobanka meelaha ilaa iyo hadda waan fadhinaa meelaan marnana waan la'na waatay maxaa lidiin sheegay marka wax idin wargeliyey dowladdii cid idin timid ma jirtaa maya wax noo timid ma laha marka basaskanaad la socoteen yaa gawaaridan baa la soconnahaa waatay ka warra carruurta haatan ma idinka duruufaysan yihiin way duruufaysan yihiin haa carruurtii alaabtoodii gaariyahay la yaalaan meelaan marnana waa u la'na marka bannaankanaad jiiftaan banaankanaa iska jijiifnaa badanka dadkan ayaa waxay ahaayeen kuwa doonayay in dana kala duwan ay ka soo fushadaan qaybaha kala duwan ee gobollada waqooyiga dalkani kenya iyo weliba dalkani kenya qaybihiisa kala duwan haatan waxay dhammaantood ku xaniban yihiin inta u dhexaysa deegaanka madhogo iyo bartamaha magaalada gaariso gawaaridu ay kala hawanayaan dadku aad bay u badan yihiin ninkan wuxuu ka mid yahay dadka basaska gudbinayay dadka waatay jana habari yako Salama sana mzee wangu.
Aha.
Mm, Habari ya leo?
waata vizuri sana Ha- sasa hali iko aje Hali iko mbaya sana, hali iko mbaya sana.
waata wuxuu leeyahay xaaladdu aad bay u adagtahay buu leeyahay marka en, iko aje sasa maneno hapo Maji imezidi kuongezeka, maji imezidi kuongezeka, barabara imekatika.
waata Tunapata biyihii waa ay soo socdaan buu leeyahay ninkan en, waddadii waa ay xirantay waa tahay marka en, naona kama kuna magari nyingi hapo sasa hizi magari sasa inakaaje hapo magari zinashindwa kuvuka, barabara imezidi kuwa mbaya sana.
waata baabuurtu wuxuu leeyahay en, waay- aad bay u darantay inay gudbaan halkay ka gudbaan en, marka en, wa unafanya kazi gani hapo Mimi ninavukisha watu, niko kusaidia watu wenye wanavuka kwa- kwa kwa Waata, maji.
ninkan wuxuu wuxuu leeyahay waxaan ka mid ahay dadka dadka gudbinaya ee dhabarka saaraya een, haddii ay suurtagal tahay be dadka dhallinyarada so una fikisha waa tugaani Mimi navukisha wetu, nasaidia watu, watu wote wenye wanataka kuvuka na nasaidia, niko kwa maji kuwasaidia.
Oo, wa- marka wuxuu leeyahay qof walba oo doonaya dhabarkan ku qaadayna waan ku gudbinaynaa meelaha yararkan ka gudbinaa een, mukona mukona boti ama Hatuna boti, tuna hatuna boti, tunapata shida sana, hatuna boti. Hata tungepata boti ingekuwa mzuri sana.
waa tahay dooma ma haysanu yiri een, haddii dooma aan heli lahayn waa tahay aad baad u mahadsan tahay saasaa asante sana ndogo Mm, Sawa, asante. eh.
asante sana shukran roobabka mihigaanka inta badan ka curtay guud ahaan gobolkani iyo weliba dalkani kenya guud ahaan khasaaro aad u badan ayaa waxay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkani isku celis dad kor u dhaafay ilaa iyo konton qofna guud ahaan dalkani kenya waa ay ugu dhinteen goobo kala duwan oo magaalada nairobi ugu horreyso roobabkan intooda badan ka soo rogmayay buuraha waaweyn ee bartamaha dalkani kenya maxamed faarax shire v o a deegaanka madhogo gobolka xeebta
wasaaradda ta- wasaaradda tacliinta sare ee jabuuti ayaa jaamacadda jabuuti waxay kusoo kordhisay xarun shaybaar iyo mid cilmi baariseed ee dhinaca injineerka ah warkani ayaa waxaa jabuuti ka soo dirtay sagar siciid faarax
xaruntan cusub ee lagu soo kordhiyey jaamacadda jabuuti oo ah xarun lagu baranayo cilmi baarista iyo sidoo kale shaybaarka dhismaha noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka faa-iideysan doona ardada barata kuliyadda injineerinka waana xaruntii ugu horeysay ee nooceedoo kale ah ee lagu soo kordhiyo jaamacadaha jabuuti gudoomiyaha jaamacadda jabuuti doctor jaamaca maxamed xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya xaruntan cusub iyo faa-iidada ay ardada u leedahay minay wasiirka tacliinta sare dr nabiil maxamed axmed oo xadhiga ka jaray eh, shaybaadhkii amba laboratoirkii loogu talagalay eh, teknolojiyadda amba farsamada sare ee dhismaha Eh, laboratoirkaas oo uu maalgeliyey eh, maxay ahayd banka adduunka waxaa loogu talagalay inay ardayda facultad ingineerku ay eh, tababar ay ku helaan iyo sida kale cilmi baadhis eh, loogu sameeyo sidaad arkaysiinba agabkii iyo qalabkii way u dhan yihiin ta kale xaggan dr rashiid way garab joogaa mas-uul laboratoirka looga dhigay dr rashiid waxa weeyaan ardaydii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ka qalin jabisay kuliyadan eh, engineeringa kadibna eh, heshay eh, deeq eh, waxbarasho oo dhinaca madaxweynaha ka heshay oo socdo waxay tageen isagii iyo sideed kaloo arday oo maxayd haldoora istanbul technical university bay tageen maanta doctora ay ka soo qaateen iyagaana maanta laboratoirkii eh, maamulaya marka waxa weeyaan waa libin la gaadhay madaxweynuhuna arrintaasi uu ku mahadsan yahay dhinaca kale gudoomiyaha jaamacaddu waxaa waalidiinta ugu baaqay in ardada lagu dhiirigeliyo barashada kuliyadda injineerinka taasoo uu ku tilmaamay inay tahay lafdhabarta horumarka iyo bilicda dalka waxa uuna sidoo kale carabka ku dhuftay inay jiraan arday kala duwan oo ka timid ee degmada oo iyaguna cilmiga injineeriga ee jaamacadda jabuuti ay bixiso ka faa'iidaystay ta kale waxaan doonayaa maanta fursaddan inaan ka faa'iidaysto sidaan baaq ugu jeediyo eh, waalidka reer jabuuti sida ay ugu dheerigelin lahaayeen ay u borin lahaayeen caruurtooda in- injineernimada inay bartaan waayo eh, geedi socodkan maanta la wadee maxay ahayd dhaqaale wax sal u ah amba eh, ugu horeeya waxa weeyaan engineeringa Eh, taasoo maanta arday eh, gobolka ka socota eh, ha ahaadaan jaamacadda dirdhabe eh, jigjiga iyo maxay ahayd eh, eh, hargeysaba ay ka faa'iidaysteen fursadda ay ka qalijabiyeen iminka ahaana waxaa nala joogta arday jusul qamar amba liziil komoor ka socda oo maanta fursadan dahabka ee engineeringa xaggan jabuuti lagu sameynaya ka faa'iidaysatay marka waxaan leenahay insha allah tiradan ardayda inay kasii badataan doonaynaaye arday intaa ka badan ay kasoo baxaan engineeringa waad mahadsantiin
warbixintaasina waxaa dhegeystayaal aada dhegeysanayseena nooga soo dirtay jabuuti sagal siciid faarax maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoogan oo saameyn ku yeelanaya afrika kaasi oo loo adeegsanayo farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed ruushka ayaa sannadihii u dambeeyey waxa uu ballaarinayay joogitaankiisa afrika iyadoo ciidamadii maraykanka lagu bedelay kuwa ruusha xuseen barre aadan ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi saamaynta uu ruushku ku leeyahay qaaradda afrika ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaysa waxaana taasi barbar socda hoosu dhac weyn oo ku yimid xidhiirkii maraykanku ula lahaa dalalka saaxilka iyo galbeedka afrika dowladaha afrikaanka qaarkood waxa ay soo dhoweeyeen kordhinta iskaashiga ay la leeyihiin ruushka haddaba maxay ku macneeyeen madaxda dalalka afrika xidhiirka sii xumaanaya ee ay la wadaagaan reer galbeedka iyo maraykanka waxaa arrimahaasi inoo sharxaya malyanle yuusuf oo ah aqoon-yahan ka faalooda siyaasadda kuna sugan magaalada chicago ee dalkan maraykanka
in muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha nabadgelyo horumarineed iyo militari oo ay isku hirdiyeen dalalka maraykanka ruushka iyo shiinuhu maraykanku waxa uu isku dayeyey in uu afrika isagu gacanta ku dhigo kana fogeeyo afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha hase ahaatee xuseen-ow sida ay sheegtay jaridada bolitico maraykanka waxaa hadda u caddaatay in istiraatiijiyaddii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka afrika gaar ahaan dalalka la ysku yidhaahdo saaxil iyo dalweynaha ruushku si aanay u yeelan xidhiidh dhow aanay hadda istaraatiijiyaddaasi shaqaynayn sababaha soo socda awgood kow dalalka saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen maraykanka aanay dani ugu jirin aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha maraykanka halka ay ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya faragelin toos ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee afrika arinta labaad marka uu maraykanku ballan u qaado afrika inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqaynayn afrika dhinaca kale ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsii oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen arinta saddexaad waxa weeye maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer yurub uu u ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabdai dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya arinta saddexaad waxa weeye maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer yurub uu u ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabdai dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya si kastaba haatee waxaa jira tiro hogaamiyaal afrikaan ah oo ka walaacsan ujeedooyinka ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda gobolka
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana soo jeedinaya faarax maxamed cali faarax bulu
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horraantii bishii januwari ee sannadkii hore waxa uu sheegay in soomaaliya aysan ku sii jiri karin si la mida xaaladda ay hadda tahay islamarkaana ay muhiim tahay in loo guuro waxa uu ugu yeedhay soomaaliya oo barwaaqo ah intaasi wixii ka dambeeyey golaha dhaqaalaha qaranka oo kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa bilaabay dardargelinta socdaalka horumarineed ee soomaaliya ee sannadda labada kun iyo lixdanka hiigsiga sannadka labada kun iyo lixdanka oo ku beegan boqolguurada ka soo wareegtay markii soomaaliya ay heshay madax bannaanideeda ayaa ku baaqaya xasillooni iyo hufnaan qaran haddaba halka uu marayo hiigsiga qarnijirsiga labada kun iyo lixdanka ayaan ka waraystay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha ahna agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow oo marti ku ah barnaamijka toddobaadkan kusoo dhowo xasan v o a waan dhowahay faarax aad iyo aad baad umahadsantihin waa gartay marka hore wax nooga sheeg halka uu marayo ololaha hiigsiga labada kun iyo lixdanka
hiigsiga laba kun iyo lixdanka sidaad sheegtayba wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka doctor xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay kowdii bishii january laba kun iyo saddex iyo labaatankii markii khudbad u jeediyey ee shacabka soomaaliyeed u sheegay inaana soomaaliya sidaan ku jiri doonin oo ay aan rabno in soomaaliya ay gaarto meel barwaaqo ah oo meeshaan hadda joogno aan jiilasha soo socda aan looga tegi karin oo isbedel in la sameeyo ay tahay maalintaas laga bilaabo oo golaha dhaqaalaha qaranka wuxuu bilaabay inuu hawshaas ka shaqeeyo waxaan u qaybinay saddex weji wejiga ugu horeeya wuxuu ahaa bal in la ogaado asaasiyaadka hiigsiga wuxuu noqon karo soomaaliya ma u baahan tahay sidee lagu gaari karaa maxaa ilaa meelahee mudnaanta leh in isbedelka laga sameeyo go-aanada ugu muhiimsan ee hay-adaha dowladda hadday noqoto golaha wasiirada hadday noqoto maamulada maxay ahayd federaalka ah iyo hadday noqoto wasaaradaha kala duwan iyo bulshada rayidka ahba intaba waan ka qayb gelinay daraasooyin fara badanna runtii waa laga sameeyey arrintan sidoo kale waxaan samaynay wadada ugu wanaagsan oo growth modelka wax loo yaqaano ama development model ay soomaali raaci karto intaasoo dhan markaan samaynay wareegii koowaad wuxuu kusoo idlaaday in aan maxay ahayd madal weyn aan u samayno maxay ahayd bulshada rayidka dowladda soomaaliya iyo maamulada ay kasoo qayb galeen runtii madax waaweyn iyo maxay ahayd safaaradaha iyo beesha caalamka uuna runtii madaxweynaha daahfuray halkaas baan wejigii koowaad kusoo gebgebaynay wejigii labaad baa la daahfuray wejigaas halka wejiga koowaad uu yahay asaasiyaadka wejiga labaad waa si aan u gaarno hiigsiga aan rabno ee halbeegyadiisa waxaan ku qasbannahay inaan ogaano hadda halkeen joognaa marka soomaaliya sidaad og tahay tusaalaha ugu maxay ahayd aan aan rabo inaan ku bidhaamiyo muhiimadda uu leeyahay wejigaas dalkeenna wuxuu u baahan yahay in loo dhiso waddooyin runtii infrastructure la-aanna waddan ma horumari karo marka waddankan wuxuu u baahan yahay si uu u noqdo waddan horumar gaara ee kow iyo labaatan kun oo waddooyin laami ah kow iyo labaatankaas kun oo waddooyinka laamiga ah hadda meeqaan haysanaa maxaa dagaaladii ku burburay maxaa awla noo dhisnaa waa qayb yar oo ka mid ah meelaha aan rabno inaan wax badan ka ogaano waxaa ka mid ah iskoolada maxay ahayd ilaa meeqa xarun iskuula wadankan hadda ku taala ilaa meeqa ku filnaan doonta tayadooda maxay tahay inaan ogaano beeraha maxaa hadda wax soo saaraan leenahay maxaa wax soo saaraan u baahnaan doonaa si wadankan loo yidhaahdo oo wadan horumar gaaray marka asaasiyaadkaas iyo maxay ahayd cilmi baaristaas aan ku ogaanayno waxaan hadda haysanay qiimeyntoodabaa wareegii koowaad runtii hadda gebagebe maraaya wareega saddexaad wuxuu noqon doonaa in aan isla garanno halbeegyada loo baahan yahay inay soomaaliya gaarto waxaan waxay noqonaysaa inaan isla garanno soomaali noocee aan u baahannahay Eh, sideen rabnaa inay soomaaliya u ekaato Eh, wadiiqooyinkee runtii eh, ugu sahlan oo lagu gaari karaa halbeegyadu maxay noqon karaan Eh, intaas baa runtii eh, saddexdaas weji baan u qaybinay laba weji hadda mid waa la gebagabeeyey midna waa hadda gebagebo Eh, waxaa dhiman in maxay ahayd midka saddexaad la gudagalo kaasna runtii sida wareegyadii oo kale eh, waxaa ka qayb qaadan doona laamaha kala duwan ee dowladda bulshada rayidka ah ma eh, maxay ahayd maamul goboleedyada oo aan mid walba intooda ugu badnaa markii hore tagnay bulshadooda la to- lasoo tashanay Eh, haddana runtii sidaasaan rajeynaynaa in ay noqoto wax laga qayb qaadan doono ummadda soomaaliyeed oo dhan isaga imaan doonto runtii eh, marka la yidhaahdo waddankan wuxuu u baahan yahay eh, horumarin waa wax la isku waafaqsan yahay Eh, wax khilaaf ahna aana ka taagnayn runtii annagana haddii jiilashii hore ay fursad u yeelan waayeen inay bal ka fikiraan siday soomaaliya noqon kartaa eh, sidee lagu horumarin karaa muddada fog ay fikirkaas dheer runtii aanan eh, ay fursad na dhaaftay ay noqotay oo lixdan iyo saddex sano aan maxay ahayd hadda joogno lixdan iyo afar sano aan joogno ayadoo waddankeena oo horumar baaxad leh oo loo baahnaa oo lixdan iyo afar sano wax lagu qaban karay oonan qabsan hadda waxaan u baahannahay runtii inaan adduunka ku ku biirno oo aan inta nooga hardhay boqol- boqol guuradeenna aan wax badan ku qabsano Eh, waa marka waa halkaasuu maraya sida aad u sharaxday iyo sida uu yahay runtii waa mashruuc aad u weyn hiis hiigsigiisu Eh, ilaa iyo hadda dowladda dadaalkeeda ma jirtaa maadaama arrintan aysan ahayn arrin mas-uuliyad dowladdu keliya ay leedahay eh, hay-adaha brayfatka ah iyo ururada bulshada sidee uga qayb gelayaan Eh, runtii waxaan qabanay eh, wareegii koowaad iyo waxaan qabanay eh, do- doodo waxaan qabanay maxay ahayd goboladaan tagnay waxaan tagnay dhuusamareeb waxaan tagnay kismaayo waxaan tagnay baydhabo Eh, waxaan maxay ahayd eh, tegi doonaa gobolada kale inta hartay waan ka qayb gelinay runtii bulshada qeybaheeda kala duwan eh, iyo iyo iyo iyo iyo ganacsatada iyo waxaan waxaan ka qayb gelinay eh, maamul goboleedyada kulli wax eh, meel maxay ahayd muhiim ah oo aan isleenahay fikir baa laga heli karaa oo aan ka tagnay ma jirto haddana bulshada runtii eh, waxaan xitaa ka qaadnay maxay ahayd eh, sahan oo aan bulshada weydiinay eh, siday u arkaan eh, rajada ay ka qabaan in soomaaliya la horumarin karo sahankaasna runtii isagoo qoran baan soo saarnay marka waa laga wada qayb galay haddana inta dhiman sidaas baa looga qayb geli doonaa wareega labaad eh, markaan ka gudbayno maxay ahayd waxaan runtii qaban doonaa waqti dhow eh, madal weyn oo ayadana bulshada ay isugu imaan doonto laamaha dowladda iyo iyo iyo beesha caalamka intaba isugu imaan doonaan oo aan uga hadlayno heerka labaad ee qiimeynta iyo furitaanka heerka saddexaad ee qoridda hiigsiga waa gartay eh, dhowaan eh, soomaaliya waxay ku biirtay eh, ururka bulshada east africa eh, waxaa laga qaaday eh, cunaqabatayntii saarneed sidoo kale soomaaliya deymihiyaa laga cafiyey dhammaan dadaalladaasi ma kuwa hiigsigan hoos yimaaday ahaayeen mase way ka madax bannaanaayeen Eh, d- dowladda runtii hiigsiga waa waa hadda fekerkiisa iyo qoridiisa iyo qiimeyntiisa waa wadnaa waa shaqo aad u adag Eh, waxaan runtii eh, hiigsigan wuxuu bilaaban doonaa eh, eh, la- la- fu- fulintiisa wuxuu bilaaban doonaa laba kun iyo eh, shan iyo labaatanka laakiin shaqada dowladda oo maalinlaha ah iyo shaqada istiraatiijiyadda dowladda afarta sano sideeday u socotaa soomaaliya waxay leedahay qorshaha horumarinta qaranka oo maxay ahayd dowladda ay ku shaqeynayso marka shaqooyinkan waa dadaalada dowladda iyo istiraatiijiyadda dowladda ay leedahay hiigsiga laakiin hadda shaqadiisaa socotee wuxuu bilaaban doonaa laba kun shan iyo labaatanka bishii january fulintiisa xilligaasay bilaaban doontaa dhammaan eh, eh, tiirarka hiigsiga waxaa ka mid ah waxyaabahan aad hadda adiga sheegtay sidii looga faa'iidaysan lahaa marka in la gaaro eh, waqti badan iyo dadaal badan baa galay in laga faa'iidaystana eh, runtii waxay u baahan tahay aragti marka hiigsiga qaybta in laga faa'iidaysta ah buu xoogga saari doonaa waa gartay ugu dambayntii ma la dhihi karaa gaarista labada kun iyo lixdanka waa wakhti dheer oo intaas ka sokay ayaa la dhihi lahaa eh, hiigsigani waa waa waa la dhamay- waa dhammaystirmi kari lahaa Eh, hiigsiga horta eh, laba kun iyo lixdanka waa sanad waa sanad guurideenii boqolaadii xorriyadda kadib waariyadeena meeshaan rabno inaan gaarno wadankeena inuu noqdo wadan dakli sare leh oo bulshadiisa isku filan tahay oo hodan ah inuu noqdo laakiin waxaa loo fulinayaa afar sano maxay ahayd shan sano walbaa loo fulin doonaa qorshaha yani isbedelka horumarinta qarankaa lagu fulin doonaa marka shan sano walba maxay ahayd qayb baa laga xaqiijin doonaa qaybta dhexe laba kun afartan iyo labada marka la gaaran hadduu ilaahina gaarsiiyo dib u eegis baa lagu samayn doonaa marka waxba lama hakran doono oo bulshada soomaaliyeed waxba ma hakran doonaan dowladooda in la gaaro waktigaas ka hor laakiin sida aan hadda ku qiimeynayno waxaan rajayneynaa in ka hor la gaaro haddii la gaari waayana aan xilligaas lala dhaafin waa mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha ahna agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow oo barnaamijka maanta marti ku ahaa adigaa mudan farax dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkanna intaas ayuu nooga dhan yahay tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid faarax maxamed cali faarax buluw ayaana soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka haatanna waa wakhtiga aad nooga barateen barnaamijkii xiisaalaha ee aweyska washington iyo caashi ibraahim aadan
wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo aan caawa idinku hayo geedna diyaabana kiisu joognaa been lagu sheegi maayay ogo balaba taaniya qaadaye waa ku baryaa banaaniga qaaye waxaan sidoo kale idinku hayaa baarlamaan dhan oo ka shiraya sidii laga yeeli lahaa dooli khaatiyaan laga taagan yahay intii tallaabo iyo dabin loo dhigayo dhoon intuu bartay ayaa imika wax kaloo la sameeyey marka la garan waayo waxaa la yidhi baalkiina wuu tarmaya xaaladiina waa ka sii daraysaa maxaynu samaynaa waxaa hadda la qaatay go'aan ah in dhashiisaba la kontaroolo ama la xakameeyo waa caawa iyo caweyska washington wax badan ayaan maqalnaa iyada oo la leeyahay si hooyada ay u hesho wakti ay ku nuujiso ilmaha ama ilmaha uu u helo muddo ku filan in uu nuugo caanaha hooyada xoogaa kala yar hala kala dheereeyo caruurta waan maqli jirnay laakiin waxaa nagu cusub oo laga yaabo dhegaystayaashana caawa inay ku cusub tahay in la leeyahay dooli ha loo sameeyo qaab dhalmada uu ku kala dheerayn karo ama dhalmadiisa lagu yarayn karo waa sheeko xiise leh waxay ka dhacda magaalada new york gobolka new york ee dalka maraykanka cabdixakiin maxamuud shirwaca stuudiya ee la jooga barnaamijka caweyska washington caawa qaybka ah cabdixakiin soo dhowow marka hore marka xiga sheekadan ani waa iga yaabisay adiga ma kaa yaabisay dabcan caashaay adiga ka yaabisay aniga iga yaabisay dad badanna way ka yaabin doontaa kuwii arkay ka yaabisay kuwa hadda dhegeysan doona way ka yaabin doontaa dabcan waa sheko ku cusub ama waa tallaabo ku cusub bulshada islamarkaana cid kastoo aragtay hadda ay ka faalloonaysa islamarkaana ay la yaaban tahay waayahay maxaa la leeyahay dooligan dhibaatada ku haya ama jiirkan magaalada new york muxuu u noqday waxyaabo aada loo hadalhaya inta badan casha waxaa laga yaabaa innagu inaynu aayarun siyaroo fudud u leenahay dooli ama jiir laakiinse new york marka la wada hadlaya mas-uuliyiintu ka hadlayaan magaca u yaqaanaan haddaad aragto maad su-aashaa ismaad weydiiseen waxay yidhaahdaan know your real enemy ogow cadowgaaga dhabta ah waa gartay marka heerkaasaabuu ka marayaaba magaaladii oo sheekadii miisas ku yaallaaba miisas ku yaalla mid ka mid a xildhibaanada deegaanka ee gobolkaasi oo hadlay wuxuu yidhi waxaanu khaatiyaan ka taaganahay waalidiintii noo sheegeen in carruurtooda ay arkayaanoo isagoo ordaya inuu labadooda lugood ka dhex baxaya carruurtii boodayaan maba ka leexanayaba heerkaasu marayano dadkii bartu macaa labada lugood ka dhex baxaya waa garta waxaa kaloo laga yaabaa casha inaad isweydiiso ama ay dadku isweydiiyaan inay jiiruun hadda laga sheekeynaya arkayaan tirada intrainta leeg baa magaaladaasi dhex boodaysa amaba bulshada dhex qaadaysa waxaa laga yaabaa inaad u qaadan weydo ma lahayaa tiradiisa saddex milyan oo xabo oo jiira ayaa magaalada dhex gooshaysa oo maalinta ka dhex adeegata saddex milyan oo dooli a magaalada dhex maraysa marka bulshada ma ka mid yihiin marka haddayba saddex milyanba magaalada yihiin iyagaaba bulshada waxaa laga yaabaa wadan dhan oo adduunyada ka mid oo la ictiraafsan yahay inaana saddex milyanna qof ku noolayn aad iyo aad aad iyo aad marka maxaa la leeyahay sidee loo yareyn karaa baa la leeyahay hadda tira macnaa hadalhaynta ugu badan waxay ka taagan tahay dooligan ha la yareeyo marka maxaa la leeyahay qaabkee la rabaa ama ay uga hadlayaan mas-uuliyiintii gobolka inay u yareeyaan dooligan cashay waxaa laysku dayay waxyaabo badan waxaa laysku dayay in xabagtii loo dhigo in dabin loo dhigaa laysku dayey in la sumeeyaa laysku dayey waxyaabo badan baa laysku dayey in kiimiko inta laysku daro uu ka boqo ama jirhkiisa wax dhibaato gaadhsiisa in lagu sameeyo oo gobollo kale ay isticmaaleen sida new york sida gobolka california gaar ahaan los angeles oo kale wixii oo dhan baalkii ula qabsaday waxba way ka qaadi waayeen laakiin bartay?
wuu bartay waana ula qabatay wey. dabinkii uu ka boodaya oo ka baxsanayaa u- suntii uu garanaya oo ka leexanayaa horta hal mid hal mid adaa ku watee oon ogaaday aniga si shakhsiyan u ogaaday waxaa ka mid ah wixii maanta aad ku dabto dooliga waddankan Mhm.
berri kuma dabi kartid oo wuu bartay aad iyo aad intii tallaabo iyo dabin loo dhigayo dhoon intuu bartay ayaa imika wax kaloo la sameeyey markii la garan waayo waxaa la yidhi baalkiina wuu tarmayaa xaaladdiina waa ka sii daraysaa maxaynu samaynaa waxaa la- hadda la qaatay go'aan ah in dhashiisaba la kantaroolo ama la xakameeyo tirada dhim- tirada dhalanaysa ee ee kusoo biiraysa marka caashe haddaan taas sii faahfaahiyo iyo sida loo kantaroolayo ama loo xakameynayo En, waxaa la diyaariyey dawo la yidhaahdo contrabest taasaa markaa la siinayaa wax yaru jeceliya loogu daraya ama waa si kalaa loo siinaya markuu qaato laba laba shaqay qabanaysaa dawadaas waa gartay waxay qabanaysaa hooyada amaba gabadha ama xabadda dhadig ee jiirka ama dooliga xanaankii taranka ama yani, caafimaadka taranka ee dhibaateynaysa in kalabna isagana sida oo kale hanaankiisii caafimaadka ee taranka ayay dhibaateynaysaa kadeedna ma tarmayo jiir dambe ma sii dhalanayo waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysa ama ay daawadayaashu inay iswe- dhegeystayaashu isweydiinayaan see lagu ogaadaa soo tarmayo olo tiradiisa aad iyo aad aad iyo aad waa su-aal aniga igu soo dhacday dadkana dhegaysanaya ku soo dhacaysa sidee lagu ogaanayaa dooligan inuu tarmaayo uu weli sii dhaldhalayo in kale En, waxyaabo badan baa saamaxaya oo en, tiknolojiyad hadday noqoto iyo hadday noqoto en, eh, xogta la helayo ee dee dowladdu maadaama miisaanka intaa laga leeyahay waa la yaqaanaa sida loo ogaaday saddex milyan inay ku nool yihiin baa loo ogyahay tirada kusoo biirtayna si warbaahinta qoraysa caasha ay mas-uuliyiintana laga soo xiganayo intii en, covid sagaal iyo toban la galay kadib bahalkan si fiican buu tarmay aad iyo aad tiradaysuna way badatay inta ku soo korodhay haddaan kuu sheego Ha.
hal milyan baa kusoo korodhay intii Waa- covid wixii ka dambeeyo xabo waa new york oo keliya marka intay dadku dhakanaya isna uu dhalaya isna u dhalaya hawshiisu watay maadaama guryihii la joogo meelaha la joogo cuntooyin badan banaanka lagu daadaadiyey intaasuu ka adeegtay si fiican buu u nastay waanu tarmay waa gartay waxaan rabaa marka een, anigii dhegaystayaashaba inaan kaa ogaano cabdixkiino kan dhalan doona ha la kontaroolo laakiin midkan jooga sidee loo ciribtiraya loo yareynaya saddexdan milyan iyo dheeriga En, kan eh, waxyaabaha qaarna way xadidi doonaan oo tusaale ahaan oo kale dabinadii loo dhigayey iyo xabagta inta badan qaarkood waxay soo jeedinayaan mas-uuliyiinta in xabagta la mamnuucaba loo dhigo oo waxa laga yaaba dadka qaar inay ku doodaan oo kale waa la ciqaabaya dhibaata lagu samaynaya En, laakiinse waxa ay en, badankooda ama qaar badan soo jeedinayaan in la sumeeyo En, eh, sida kalena farsamo kale caashay ku jirto mar haddii tarankii la yareeyo kuwan inada u gaboobayaan markay gaboobaan de iyagaaba xabad xabadu sii suulaya oo sii soconaya marka farsamadaasina way ku jirtaa meesha kama madhna aad iyo aad marka halkaasaan ku hakinayna waxaan rabaa inaan mid shakhsiga ku weydiiyo weli adiga dooli ma qabato cashay en, eh, qabashaad jeedaa intaan gacanta ku qabtay waan dhulka la dhacay
caruuraan ogahay baalkaasi baalkaasi waxa weeyaan en, kolley waxaa laga yaabaa in dadka qaar ka ordaana ka baqaan laakiinse si wanaagsan baan uga shaqeey caruurta dalkan ku dhalatay maraykanka hadday ku maqlaan een, aad bay kula yaabi lahayn ama dagaal baa idin dhex mari lahaa tusaale yaraan ku siiyo jiir baa nafta noo keena hooyo dooligaa gurigii soo gala waa la kala yaacay dabin baa loo dhigay marka dabinta inta badan loo dhiga dooligood ogtahay waddankan baa ka yar ama xaashi xabag adag leh ama koollo ayaa loo dhigaa koolladii markii uu ku dhegay ilan dooligii ma dilaysa laakiin isagoo socday qabanaysaa markii dooligii ay qabatay oo xabagtii ay ku dhegta baan soo qabannay waxaan ku ridno bac waxaan rabna qashinka bannaanka inaan ku ridno tii ka dhacdo waaba la yaabayba soorjar baad samaynaysaa waad ciqaabaysaa xadgudub baad ku jirtaa Aad iyo aad.
tii dhacdo waa la yaabay bulshada kala duwan caashaay oo en, qolaba dhinacbay magaranaysaa ay ka egtaa En, eh, soomaalidana waxay tidhaahdaa en, ninba dhanuu badi qofba dhinacbuu uu ku wanaagsan yahay midba xagga kale laakiin intaynaan ka bixin en, waxaan rabaa qodob kalo aad u xiiso leh Haye.
oo sheekadan ku jira Haye.
inayna iyadana aynu dhegeystayaasha maqashiinaynu sheegno diyaar
mushkiladani en, markay timi en, eh, dee dabcan dadku way fikirayaan intaa marba tallaabaa la qaadaya new york waxay go'aansatay markii hawshani dhacday ee taladii faraha ka baxday in bahalkii meel walba jeeray in qof khabiira oo arrinkan aada u yaqaana oo sida loo suuliyo dabargoyntiisa yaqaana in la shaqaalaysiiyo lacag lagu siiyo oo nin bayba shaqo uga soo baxday haweeney baa maxaan ku idhaahdaa ayaa shaqo ka heshay mar waacisaa iga dhe dowladdu dowladdu way shaacisay markay shaacisay waxay yidhahdeen waxa naga bannaan jaqa- jaga noocaasa jagadana caashe waxaa la yidhaahdaa khabiirka dabargoynta Dooliga.
dooliga ama jiirka Haye.
tirada soo codsatay ee maxaan ku dhaha codsiga soo gudbisatay say shaqadaasi u heshaana haddaad imankaad istiraahda suure waxaa laga yaabaa inaad tira yar sheegto waa imisa qiyaas ahaan in ka badan sagaal boqol oo qof ayaa soo codsiyadooda soo gudbisay si ay shaqadaa u qabtaan waa new york oo keliyaat n haweenaydan ku guulaysatay baa markaa iyadu qaadatay sababahay u qaadateen waxaa ka mid a gabadhani muddo dheer bay macallimad ahayd waxaana se warbaahintu qorayso si gaara u necabtay jiirka si gaara ayay u necabtay jiirka iyada loo diraa layiri marka gabadhaasaa ku guulaysatay walow aan xog rasmiya intay qaadanaysa mushaaharaaan aan si public ama bulshada loo shaacin hase yeeshee warbaahintu waxay qoraysaa inay mushaaharaaan u qaadanaysa inta u dhaxaysa boqol iyo labaatan kun ilaa boqol iyo toddobaatan kun oo dollar Sanadkii?
sanadkii waaw si ay jiirkaasi uga dabargoyso marka dooligii ha la dabargooye dhinaca kalena fursad u keenay fursad buu keenay shaqo waxyaaba cusub baa la curiyey dabcan waxyaabahan cusub ay curiyeenna een, magaalooyin badan oo dee dabcan xagga hore kaga jira ka faa'iidaysan doona iminka new york waa magaalada saddexaad ugu jiirka badan waddanka maraykanka laba magaalo kalaa ka horeeya marka kolleyba khabiirkan cusub ee hadda la qoray inta uu marayo tirada wayna la soo wadaagi doontaa marka waa ogaan doonaa wixii kasoo Aad iyo aad.
kordha aad iyo aad aad baad mahadsantaha shirwac adigaa mudan caash
qaybtan kale ee barnaamijka caweyska washington waxaa caawa marti igu ah oo nala caweynaya fanaanka weyn ee cabdulqaadir xuseen maya ubunis oo si weyn loogu yaqaano heesaha banaadiriga ah oo aan hubo inuu caawa qaar badan oo idinka mid ah dib u soo xusuusin doono waayo waayo iyo wakhti meel ugu suntan dadka bal isu xusuusi cabdulqaadir xuseen mayo buunis oo muddo dheer een, dad dad badan oo fanka jecel gaar ahaan fanka banaadiriga ay maqli jireen xaguu ku dambeeyey aha cabdiqaadir xuseen buunis wallaahi kolley qarankii baaba-ay iyo maxaan ku idhahda dadnimadii dhuntay maxaan ku idhahdaa waxyaabo badan aan soo koobi karin ayaan weynay caasha aroos hay hay dhaqaajin waa weeye haya qarankii dib baa loo dhisay dalkii waa soo kabanayaa dib u dhisaa socda dowladaa jirta waxaasoo dhan xeraad kaga odan tahay wallahi xiraankaga oodana goormaad ilaa iyo al-shabaab oo- al-shabaab oo la tag jira mooyaane si kalon ku tag ma garaano goormaad gashay xerada qaxootiga haddaad ku jirto
wallaahi lacin labadii kun iyo tobankii ka hor waxaan ku noolaa etoobiya j- jabuuti dhexdan iyo dubay meelaha un baan wareegaya walaal waa taa ku soo dhoweynayaa mar kale buunis Aad iyo aad.
heese badanaa lagugu Aad baan xusuustaa heese badanaa lagugu xusuustaa oo banaadiri ah oo weliba qaarkood ay dhallinyaradu aad u jeclayd intaan xusuusto gariire alla gariire heesahaaga ku- ay ka mid ahayd soo ma heestaasi
ha ha aad iyo aad heesayga ugu qaalisan ayuu ayuu ka mid ahayd bal caawa wax naga xusuusi hadday kuu suuro gelayso in yar gariire alla gariire gariire alla gariire gunow ilaahow gegatii dacwooya dooniida doosataye awaadodoome gidilkee gurme dhararara awaadodoome gidilkee gurme gidilke gurme goobtay meelaheeda igeesaye gurigaajo waa laga guuraa gacalkeena arweelada goosaa seerooda go-aa gidilkeyga gadoomaye an maxaan galaa caasha gurayda xogay hay ayaa dacawo daaranaya meel me- meel yar oo qosol ku jirtaad ka booda laakiin oo cajiib ahayd oo dadku ay aad u jeclaayeen caad iyo aad caad iyo aad caad iyo aad qosolka waxa aan isugu imaan jiray bay ahayd inta ay soconaysa inta daqiiqadood ay sameynayaan cos qosolka iyo miisiga sidii laisla helayay wax taariikh aad iyo aad u dheer bay ahayd heestani ma mid shaksi baad ahayd mise waxay ahayd heesihii riwaayadaha lagu dari jiro uun may may waxaa waxaan waxaan dhalotus ayaan u sameynay markay riwaayadii la oran jiray eh, ibni aadan iswaayey arrinaa kala geysay ayaan dusha kuwi jiray waxaan waxaan waxaan usii dhiibi jiray balsamiinta ahaan dhalotus ibni aadan iswaaye arrinaa kala geysay ka mid ahayd hay may ay- ayaan riwaayadeeda marka ay socotay ayaan ayada usii usii bixinayna heestaas inay soo socoto ayaan usii sheegi jirnay bulshada marka marka hees ha heestana maxay ahayd marka maxaa laga sameeyey qisada heesta qisada wallaahi waxa weeyaan wiil iyo gabar isjeclaaday waalid waalidkii baa xooga ku xumaaday inankii si xun baa loola dhaqmay marka guri gaajo ayuu laga guuraa gacal beena oo laga goosaa marka waalidkii ayaa gacal beena igu sameeyey wiilkooda ereyada waxaa sameeyey allah u naxariistay askarkii maxamed ii gabjeesto askarkii weynaa ayaa sameeyey guri gaajo waa laga guuraa kullay wuxuu ugu gor lahaa isagaa isagaa la weydiinaa hadduu noolaan lahaa maanta alxamdulilah naga horey allah u naxariistay karjeesto waxaan u haystay in uu jilaayaasha waaweyn uu ku jire heesahana wuu samayn jira miya wuu samayn jiray ha wuu samayn jiray abwaan abwaan khatar ayuu ahaa miyo ceesa badanoo banaadirig uu sameeyey oo aan sidaa loo loo loo shaacbixin ayaa jiray
ma jiraan kuwo adiga uu kuu sameeyey ha ha way way way jireen dee ku baxdo dugaagka coni ma daymoon kartaaye mana deey kartaa dandarada miyaa qudulkaadahaa isarajeedlayaale dareenkiina qabe dareenkiina qabe dunidan dunidaane dadkada inahure didcigooda halmaahine
ruwaayaday ka mid ahayd baan u malaynaya heestaasi ha sid marisrigli cajiib cajiib marka heese gaaru ku lahaa miya sid malisrigli mise isagaa wada sameeyaba ruwaayadoo dhan may asiga m asaga ma wada sameynin asaga iyo waxaa isla kaashaday allah unaxariiste cali cusmaan drog isna uu dhintay allah irxamo labadaa nimood ayaa ayaa ubadnaa haysahooda waxay abwaaniinta ka qayb qaatay way marka heestaas hadda aad sheegtay sidmalisrigla ka mid ahayd allah unaxariistay maxamed ikar jeesta uu sameeyey adaa qaaday miya ha ha adaa qaaday casha cali cusmaan drogna waxbuu ku lahaa riwaayadda haddii ka bixi jiray adig iyo jiddo sheekh bashiir ceese aan isla qaadnay ayaa ka mid ahaa beelnadiyaa banaankiisa joognaa been lagu sheegi maayo ogo walaha taaliyaa qaaday waa ku baryaa banaaniga qaaday cajiib cajiib cajiib heestaasi hees cajiibay ahayd adigii jidda sheekh bashir miya haa jid fiican waaye maalinta beer kuu baxdaanahe oo miraheed bislaadaye
sobood habaawine abinigo makaarade beelnadiyaa banaankiisa joognaa been lagu sheegi maaye ogo balasa taaliyaa qaadaye waa ku baryaa banaaniga qaaye waa u bogey ambaashaarika bedenkee aniga uroon oo qoraal adaadmiisanood barankeeda qaad baariyo aylakeeda beydkeedii iyo kaagii aad isku darsatay cajiib cajiib xusuusaadna gelisay xusuusaadna gelisay runtii riwaayadaasi cajiib ay ahayd aad iyo aad heese cajiibana way ku jireen anigii baa usoo waayey tiyaatarkiisa somalilan ka taaganaan oo soo istaan Eh, tiyaatarki waa dhisan yahay waana la qurxiyey baal mar mar maad ku boodid sidaba la saldhiglay dadka soo insha xusuusisid allah insha- insha allah aad iyo aad ayaan ugu haweynahay inaan mar soo taabto ilan xudunteydii baa ku harta walaal ma iloobi karay insha allah aad iyo aad waa bogey ambaashaaliska Ambaashaaliska.
bedenkey adiga bedenkeyaniga una waa qoraal salaami ay gaadhe balan iiga qaad baariye adigana waad Helada.
adigana ulaadaad ku qaadaysaa waxaad leedahay beed nabiyaan banaankiisa joognaa been lagu sheegi maayo banaankiisa joognaa been lagu sheegi maayo ogo balaha taaliyaa qaadaye waa ku baryaa banaankiisa qaade
barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta uu fanaanku noogu qaaday muusig la-aanta ee beed nebiyaan bannaankiisa joognaa been lagu sheegi maayo ogow beed nebiyaan bannaankiisa joognaa been lagu sheegi maayo ogow fanaanka oo ay la qaadayso fanaanada jidda sheekh bashiir ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa inta aan mar kale kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idinkaga tegaysa nabadiino
bilama ii banaynine inaan boolika dhigte bilama ii banaynine baxarkaas manaan galo wale aniga baaba'a baxarkaas manaan galo wale aniga baaba'a midnabiyaan banaankiisa joognaa meen lagu sheegi maayogo ballan hortaadiya qaadaye waa ku baryaa bannaan iiga qaadee midnabiyaan banaankiisa joognaa meen lagu sheegi maayo balan hortaadiya qaadaye waa ku baryaa bannaan iiga qaadee midnabiyaan banaankiisa joognaa meen lagu sheegi maayo balan hortaadiya qaadaye माकुपर्या बनाने का कादे ಬಾರಂ ಕಾಮತಿದಿನೆ ವರ್ಷದ ನೈ ಪಾಪಿ ಬಾರ ಕಾಮತಿದಿನೆ ವರ್ಷದ ನೈ ಪಾಪಿ ಬಿರ್ಲವಾ ಅವ್ರತೇನತ್ತ ಊರ್ತೇನತ್ತ ಜೇ ಬಿರ್ಲವಾ ಅವ್ರತೇನತ್ತ ಊರ್ತೇನಪ್ಪ ಜೇ Nabiyan bana kisa jugna Mela kushegi mai ugo Bala nortadiya kadaye Aku pariya bana niga kadaye
intaasina waxaa ku dhan caweyska washington waxaad soo jeedaysay caashe ibraahim aadan halkaad weli nagala socotaana waa washington haatana dhankii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa heestan ay qaado kin jaamac
urugta farxad baa ku xigihe ilinta qosol baa xidhxidhihe nacayb xubbiga bedelihe ibsana dheef ba xalidihe murugta farxad baa ku xigihe ilinta qosol baa xidhxidhihe nacayb xubbiga bedelihe ibsana dheef ba xalidihe degdega xasil baa la bar ilada wehel baa xadidi midnima waa lagu xamdiya sirrumo rabbi baa xukumi degdega xasil baa la bar ilada wehel baa xadidi midnima waa lagu xamdiya sirrumo rabbi baa xukumi untuna been bay xanibi xaqiiqdacad baa hirgeli xilliga wacan baa istaagi heestaasina ay qaadaysay kin jaamac waxay ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabay daanduray intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo kii nolosha laa heli fakhriga xoha laha ka hadhihe xanuunka shifaaqa hirihe qimmada dedanba ibixihe nalkuna mugdi buu xayirihe fakhriga xoha laha ka hadhihe xanuunka shifaaqa